يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati الtوبة halkan laga bilaabo aayaddan laga bilaabo ilaa ay suuraddu ka dhammaato waxaan ka hadli doonnaa in shaa allahu tacaala ghaswada la yidhaahdo ghaswatu tabuuka ghaswatu tabuuk ayay ka warramaysaa hadday tahay diyaargarowgii isticdaadkii nebigu uu sameynayey iyo saxaabada markii ay joogeen maka intaynan safrin iyo markii ay baxeen dabadeed ilaa ay ka soo noqdaan yacni arrimahaas ayay ka warramaysaa waxa weeye ku tirtirsiin dadka muslimiinta uu rabbi ku booriyo aljihaadu fii sabiili illah inay galaan oo ilaahay dartiisa xoolahooda iyo maalkooda ay u dhiibaan iyo naftooda ay u bixiyaan litakuuna kalimatu llahi hiy alculya kelimadda alle inay saro marto kelimatu lkufrina inay noqoto hiya sufla midda hoosaysa inay noqoto ayaa aada loogu tirtirsiinaya waxay aada uga warrami doontaa oon arki doonna in shaa allahu tacaala munaafiqiinta maadaama suuradda magacyaheeda uu ka mid ahaa sidaan hore usoo sheegnay yacni maaragtay alfadaaxa la yidhaahdo ama suuratu alfadiixa hadba wixii la yidhaahdaba munaafiqiinta ayay fadeexaynaysaa cuyuubtoodii bay bannaanka soo dhigaysaa aad bay munaafiqiinta uga warrami doontaa oon arki doonno insha allahu tacaala yacni xoolaha oo la bixiyo aljihaadu fii sabiili illahi lagu dhiibo iyo wanaagga ay leeyihiin adduun iyo aakharo iyo in laga bakiilo oo aljihaadu fii sabiili illahi xoolaha aan lagu dhiibin ayadana waxa ay tahay ayaan arki doonnaa insha allahu tacaala marka suuradda ilaa halkan laga bilaabo ilaa aakhirka waxaa la yidhaahdaa yacni qaar waxay soo degtay aayadahan ka mid oon arki doonno intuuna nebiga bixin uusan maka madiine ka bixin uusan tabuuka aadin ayay soo degeen qaar markuu baxay oo dariiqa uu ku jiray ayay soo degeen qaar markuu ka soo noqday tabuuka uu ka soo laabtay oo madiine yimid ayay maaragtay soo degeen weeyaan aayadahaas marka ilaa suuraddan laga bilaabo waa tirtirsiin iyo boorin yacni dadka lagu tirtirsiinayo aljihaadu fii sabiili illaah waalinfaaqu fii sabiilihi ilaahay jidkiisa oo lagu dagaalamo iyo iyadoo jidka ilaahay wax lagu bixiyo marka intaanan marka aanan gelin aayadaha intaanan gelin inaan marka bal xoogaa ka tilmaamno annagoon insha allahu tacaala ku dheeraanaynin ghaswatu tabuuka si nusuusta bal aan ula soconno qaybo ka mid ah in sha allahu tacaala waxbaan ka ishaaraynaa sidaa ogtihiin ghaswatu tabuuka tabuuk yacni nebigu wuxuu aaday sanadkii sagaalaad bishii rajab ayuu baxay rajab iyo shacbaan ramadaan ayuu soo noqday marka waxay qaadatay baa la yidhaahdaa ghaswadaasi maaragtay konton casho ayuu nebigu ku maqnaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni waa bil iyo labaatan casho taqriiban yaa la yidhaahdaa marka labaatanka casho tabuuk ayuu ku dhammaystay inta kalena sii socod iyo soo socod ayay ahayd marka sababta ghaswadaas keentay inuu nebiga aado calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa la yidhahdaa ghaswat rumaanna waa la yidhahdaa oo waxaa lala dilirayay nimankii yacni maaragtay romaanka ahaa oo aad iyo aad nasaarada ahaa oo aada u kibrey dadkaas oo ahayd imberatoria oo aad iyo aad u weyn ahayd boqortooye aada u ballaaran ahayd boqortooyadaas ayuu maaragtay nebiyullaahi maxamed uu la dagaalamayo romaanka ah sababta marka waxaa la yidhaahdaa maadaama rumaankii ay ahaayeen akbaru quwa sida ay yidhaahdaan akbaru quwa caskariya yacni waxay dhahaan calaa dahri alard bay waagaas fi fii dalika zamani ku sheegaan waktigaas dowladaha dowladda ugu xooga badan ayay ahayd ayaa la yidhaahdaa marka sababka nebiga ugu duulay waxay ahayd nebiga ayaa warqad qoray calayhi salaatu wasalaam rasaa'ilkii uu dadka diinta ugu yeerayay warqadihii uu qorayey warqad ka mida buu qoray wuxuu u diray magaalada busra la yidhaahdo oo reer shaam ka tirsan ninkii ugu weynaa ayuu u qoray nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu u dhiibay nin saxaabada ka mid oo la yidhahdo alxaaris ibni cumayr alasdi saxaabigaasuu u dhiibay warqadda inuu gaarsiiyo warqaddii sida yacni maaragtay maaragtay macruufka ahoo la wada garanayo rususha dadka la yidhaahdo la adeegsado oo la dirsado lama dilo lama dilo waa yacni curfi caadiyahoo dadku gaal iyo muslimba ay garanayaan markii ninkii loo dhiibay oo warqaddii ou qaaday xaaris maaragtay alxaaris ibni cumayr ayaa wuxuu markuu maaragtay la kulmay nin la yidhaahdo sharaxbiil ibni camr alkhasaani oo qabiilada khasaasinada la yidhaahda ka mid ahaa ayuu safiirkii nebiga uu dirsaday calayhi salaatu wasalaam buu warqaddiina ka qaaday meeshiina ku dilay markii uu dilay oo saxaabigaas in la dilay ay soo gaartay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray jeesh buu diray oo jeeshkii kow yacni maaragtay ghaswatu mu'ta geli jiray oo uu hogaaminayey maaragtay zayd ibnu xaarita radia allahu canhu buu u diray ghaswatu mu'ta mu'ta dagaalkeedii way galeen muslimiintii dagaal badanay galeen roomaankii way la dirireen laakiin sidii la rabay yacni maaragtay lama yeelin oo cadad aada uga tiro badan ayaa muslimiintii helay marka maadaama maaragtay muslimiintii aynan yacni edbinin nimankii roomaanka ahaa iyo na markaa nebiga waxaa soo gaaray calayhi salaatu wasalaam in ninkii qaysar ruum la dhihi jiray qaysar ninkii boqorkoodii ahaayee rumaanka madaxda u ahaa ayaa wuxuu diyaargareeyey ciidan aada u tiro badan ou rabo bal mar labaad intaysan ghaswatu mu'ta hal sano ka soo wareegin sanad intaysan ka soo wareegin inuu muslimiinta bal fii mahdihim uu ku baabi'iyo yacni maaragtay guryahooda inta ugu yimaado inuu dhammeeyo oo eber ka dhigo ayuu ku talagalay intaa markuu diyaariyey oo nebiga uu warkii soo gaaray calayhi salaatu wasalaam oo dadkii shaam ka yimid ee akhbaarta ay soo gaarsiiyeen inuu ciidan ilaa afartan kun oo dagaalyahamiina buu diyaariyey qaysar aruum yacni ninka maaragtay madaxda ruumaanka u ahaa intaasuu diyaariyey markii weliba way soo guureen oo bilaadoodii xuduuddooday kusoo dhawaadeena yimaadeen ay muslimiinta la lahaayeen agteeda bay yimaadeen markaasaa muslimiintu waxay dareemeen khatar aada u weyn khutuuro fara badan ayay dareemeen sidaa darteed waktiguna maadaama dee rumaanna uu yahay dadka romaankii waxa lala diriraayo isla isla markaasna yacni maaragtay awood aada u weynna ay tahay muslimiintuna waktigaa ay ku jiraan wakti abaara oo aad maaragtay kulaylkuna u tiro badan yahay qorax kulaylku uu zaa'id yahay isla markaas mirihii iyo maaragtay beerihiina ay soo dhow yihiin bisaylkoodii geedihiina har ay leeyihiin oo dadkii maaragtay hoos inay helaan u baahan yihiin ayay ilaa wa ilaa yacni nebiga waxay ku noqotay inuu maaragtay khasab ku noqotay inuu baxo arrimo fara badanba nebiga iyagoo duruufaha ay jiraan way ku khasabtay inuu baxo markay kutubta siyarka ama taariikhda ay ka sheekaynayaan waxay leeyihiin waxaa ka mid ahaa maadaama xunayn ay ahayd wuxuu mar dhow ka yimid sanadkii sideedaad maaragtay awaakhirtiisa oo ka yimid lagana yaabo qayb badan oo mushrikiina inay is maaragta bahaystaan oo mar labaad ay arkaan haddii rumaankaas awood badan uu soo saaro inay ayagana tawra daakhiliya ku sameeyaan uma munaafiqiintii madiino joogtay oo ayaguna sidoo kale mu'aamaraad iyo balaayo samaynaya muslimiintii ku dhex jiray arrimahaasoo dhan duruufaha markuu fiiriyey waxay noqotay inuu nebiga duulo calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhibaatadaa iyo shiddadaas ay jirto ayuu maaragtay inuu yani u goostay inuu tago walidaalika munaafiqiinta markuu ilaahay ka warramayo waxay leeyihiin yani maaragtay dadkii bixi lahaa saxaabadii bay ku dhihi jireen laa tanfiruu fi lxari wa qaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun saasaa la leeyahay war kuleelkaan ha ku bixinina bay odhan jireen ha aadinina qorax kuleelkaana jooga waad arkaysaa ilaahay oo canaananayo odhanayo aayaddan hadda akrinaynay maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili llahi istaaqaltum ila alard yani maxaa dhulku iskugu dhejinaysaan ood u diidaysaan inaad u baxdaan wuxuu allah leeyahay yani isagoo dadka dadka muslimiinta khuruujka ku tirtirsiinayo aljihaadu fii sabiili illahi loo baxo ilaa tanfiruu yucadibkum allahu cadaaban aliima yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum walaa taduruuhu shaya wuxuu allah leeyahay ilaa tansuruuhu fqad nasrh اllah id akrajahu اladina kafaruu ثaniya اثnayn id hma fi اlغاar wuxuu allah leeyahay infiruu khifaafa wahiqاala wjaahiduu bamwaalikum وanfusikum fi sabiili الlah aayadahaasoo dhan waa alxasu calى اljihaadi وcalى الnafir inay baxaan oo jihaadka ay ka qayb galaan ayaa dadka lagu tirtirsiinaya oo maaragtay lagu boorinaya weeyaan calaa kuli xaal nebiga wuxuu qariray oo goostay inuu safro oo maaragtay uu tago nebiga markuu jihaadka aadayay jihaadyo fara badan iyo dagaalo badan oo kale saaad ogtihiin markuu inuu tago doonayo wuxuu samayn jiray waa tawriyaysan jiray meeshuu aadayo isagoona beenna sheegayn ayuu meeshii meel aan ahayn tawriya la yidhahdaa lianna xarbigu alxarbu khudca wey sirtaada hadday baxdo oo maaragtay aad ka shifmato dagaalkuguma suuroobayo sidaa darteed yacni tawriyou samayn jirayo jihadoo u socdo mooye jiho kale in loo socdo buu dadka moodsiin jiray si sirtiisa ay u qarsoonaato laakiin khaswatu tabuuk nebigu ma uunan qarin calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay maadaama safarka loo socdaa masaafo baciida ay tahay masaafo aada u fog ay tahay meesha loo socdo maadaama ciidan aad u weyn la wajahayo oo dawlad maaragtay boqortooyo intaasoo maaragtay boqolaal sano ama muddo aada u sarraysa soo jirtay muddo aada u tiro badan soo jirtay laga hortegayo khasabay marka ku noqotay inuu dadka u sheego si ay isku diyaariyaan oo uhba kaamila ay u sameeyaan diyaargarow dhab ah siay ugu sameeyaan sidaasaa la amray nebiga dadka waa u sheegay tabuuk in loo socdo romaankii lala dirirayo sidaa darteed nin walbaba inuu maaragtay isdiyaariyo ayuu nebigu maaragtay calayhi salaatu wasalaam dadka u sheegay jihaadkii ayuu ku tirtirsiiyey yacni maaragtay wuxuu jeclaysiiyey inay maaragtay sadaqa bixiyaan oo fii sabiili llahi qofkii asagu wax sadaqaysan karo wixiisa markuu heli karo dad kale tajhiisin karo ciidan kaleeto maaragtay diyaargarayn karaay inuu wax sadaqaysta buu amray nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebiga markaasu wuxuu amray istinfaar caama buu sameeyey wuxuu u diray qabaa'ilkii carabta ahaa ee madiine gaariyaalkeeda deganaa oo muslimiinta ahaa waa loo wada yeedhay inay dagaal ka soo qayb galaan reer maka waa u cidiray inay dagaalka ka soo qayb galaan oo tabuuka ay aadaan maalintaas marka muslimiintii yacni waxay bilaabeen inay isdiyaariyaan qabaa'ilkiina inay meel walba ka yimaadaanoo madiine ay ku soo shubmaan ay iskugu yimaadaan halkaas ayay maaragtay muslimiinta yacni dagaalkaasi ay isku diyaar gareeyeen cidna kama harin ilaa dad munaafiqiin ahoo nifaaqooda la yaqaana mooye iyo dad maaragtay ahlulacdaara sidaan ka warrami doonno cudurdaar leh iyo dad aanan cudurdaar lahayn laakiin mu'miniin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala marka dambena toobadooda uu aqbalay bacda alimtixaan sida aan ka warrami doonno biidn illahi tacaala sidaas buu maaragtay yani ilaa dadku ay isqoraan oo nin walba uu yimaado oo la isdiyaariyo yani xataa qaarkood aanan heli karin gaadiid ay raacaan xoole ay ku baxaan iyo zaad ay ku baxaan aanan haysan laakiin soo xaadiray oo meesha yimid ayaa buuxay sidaan arki doonno oo allahba uu noogu sheegi doono marka dadka laga reebay ay ka mid yihiin walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow wa acyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun anlaa yajiduu maa yunfiquun yacni dadkaas adi kuu imaanay oo ku doonayo ku odhanay nabi maxamedow gaadiid iyo waxaan ku dagaalanay iyo zaadkiina sii jihaadkaan ka qayb gelaynay oo aad ku tiri waxba idinma heli karo oo markaa inta sii jeesta ayagoo ilin indhahooda ay ka daadanayaan yacni maaragtay kaa jeestay dadkaasna ayagana wax dushooda saaran ma jiro leanna hadday xoolo haysan lahaayeen waa bixi lahaayeen jihaadka ay aadi lahaayeen noocaas ilaa qofkaana waxba haysanin oo xataa yidhaahdo bal hala hala idiyaariyo oo yidhaahdo maalintaas markuu nebiga ku tirtirsiiyo dadka inay yacni sadaqo bixiyaan oo xoolo bixiyaan si loogu jihaado si ciidan iyo maaragtay loogu helo saxaabada waa u tartameen tasaabuq wax la yidhaahda iyo tartan ayay sameeyeen haddii qaar ka mida saxaabada aan ka soo qaadanno abubakr sidiiq radia allahu canhu waxaa la yidhaha ghaswatu tabuuk xoolihiisoo dhan ayuu keenay hal xaba gurigiisa ugama soo tegin hal shilin ugama uunan soo tegin wax alla wixii xoole u lahaa wuu keenay abubakar sidiiq wuxuuna ahaa qofka ugu horreeyo bilaabay sadaqada in la bixiyo qofkii bilaabo ugu horreeye buu ahaa wa kadalika cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu waxaa la yidhaahdaa maalinkaas aad buu xoolo badan buu lahaa cuhmaan waxay kutubta siyarkaa sheegaan sagaal boqol oo rati ayuu keligii muslimiinta u keenay inay ku dagaalgalaan iyo boqol faras ayuu keligii dhiibay yani saasay maaragtay culammadu yidhaahdaan ee kutubta siyarka qoraan dahab aad u tiro badanna wuu keenay cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ilaa sida imaam tirmidi fii sunani uu ku warinaayo fii manaaqib cuhmaan cuhmaan ibnu cafaan markuu ka warramayo manaaqibtiisa iyo ammaantiisa uu ka warramayo ou yidhi maa dara cuhmaanu maa camila bacda alyowm maa dara cuhmaanu maa camila bacda alyowm cusmaan maanta wuxuu sameeyey wixii ka dambeeya wax dhiba wax dhibaya lama arka buu yidhi wax dhibaayo camal dhibaayo ma jiro uu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawf sidoo kaleeto lacag aad u badan ilaa laba boqoloo bay yidhaahdaan maaragtay owqiya oo fida ah ayuu baxsaday bay yidhaahdaan yacni bay kutubta soo guuriyaan maxaa la yidhahdaa cumar ibn khataab xoolihiisa nus intuu ka dhigay buu nus keena nusna waa reebtay ahalkiisa u reebtay yani sidaasoo kale buu nebigu sameeyey saxaabadiina waa israacraacay sidaas bay xoolihii u wada bixiyeen waxaa ka mid ahaa talxat ibnu cubaydillah waxaa ka mid ahaa sacd ibnu cubaada waxaa ka mid aha maxamed ibnu maslama yani maaragtay caasim ibnu cadiyin dad la tiri aan la tirin karin nin walbaba wuxuu heli karo keenay ilaa kii heli karay yani suus ama laba suus oo timir ama wax lamida ah ou sadaqaysto ilaa halkaasay gaareen nin walba wuxuu heli karo bixiyey gabdhuhu waxay heli kareen dahabkoodii bay dhiibeen dhagahoodii bay bixiyeen yacni maaragtay dumarkii waxay bixiyeen maaragtay jijimahoodii bay bixiyeen khalkhaalka waxa la yidhahda lugaha ay ku xirtaan bay dhiibi jireen waxaasoo idil ayay wada dhiibeen oo rasuulka ay u dhiibeen salawaatu ullahi wasalaamu calayhi marka yacni muslimiinta sidaas bay ahayd ninkii wax yar heli kara xataa yacni suus ama madaal nin haystaa waa sadaqaysan jiray ilaa munaafiqiinta ay ku jeesjeesaan oan arki doono rabbio ka warramaya subxaana wa tacaala aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi اsadaqaat waladiina laa yajiduuna ila juhdahum fayaskharuuna minhum sakhira allahu minhum walahum cadaabun aliim yani dadka way ku jeesjeesi jireen waxay dhihi jireen madaalkan ama suuskan oo wataa ilaahay waa ka deeqtooye muxuu tarayaa bay dhihi jire waxaan ka la ordaayo saasoo kale wax lamid ay la imaan jireen taasaa ilaahay marka ku ammaanay dadka dadkaasi ceebaynayo sadaqada waxay heli kareen sadaqaystay qofka ceebaynayo ayuu leeyahay oo dadka saa ugu jeesjeesay ilaahay baa ku jeesjeesi doona subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha cadaabna waa ay leeyihiin oo rabbi leeyahay subxana wa tacaala nebiga marka calayhi salaatu wasalaam markii diyaar garowga uu dhameeyey madiina waxaa la yidhaahdaa inkastay riwaayaad badan sheegaan laakiin wuxuu uga tegaa la yidhahdaa madax uga dhigay moxamed ibnu maslama alansaari ayuu uga dhigay reerihiisana caliy bn abi aalibin radia allahu canhu ayuu asna uga tegey weeyaan nebiga maalin khamiisa oo bisha rajab ayay ayuu baxay sanadkii sagaalaad ayuu tabuuka aaday weeyaan ciidan marka wuxuu diyaariyey aad u tiro badan oo weligiis nebigu uusan diyaarinin soddon kun oo ciidana ayuu rasuulku diyaarsaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh soddonkaa kun oo madiina kala baxay ou la aaday meesha la yidhaahdo tabuuk iyo dagaalkii uu la dagaalami lahaa rumaanka uu la dagaalami lahaa uma sadaqadaas tirada badan iyo xoolaha aad u tiro badan dadka muslimiinta sadaqaysteen kuma filnayn jeeshka intaa la eg kuma aynan filnayn bal waxaa la yidhaahdaa yacni meesha ay ka gaareen xagga zaadka iyo maaragtay rukuubka waxa ay fuulayeen gaadiidka waxaa la yidhaahdaa gaadiidka halkii rati waxaa dhici jirta inay siddeed iyo toban nin ku kaltamaan ninba mar uu fuulo halkii hal ninba yani siddeed iyo toban nin oo hal rati kusoo aado oo ay fuulaan raashinkana iskaba daaba intuu waxay ka dhammaadaan inay maaragtay zaad ka dhigtaan maxaa la yidhaahdaa geedaha caleenta iyo inay cunaan markuu raashinka ka dhammaaday geedaha inay maaragtay uu raashin u noqdo ayay gaareen ilaa qaarkood la yidhaahdo awrta lafteeda inay gowracdaan oonka qabta darteed si ay maaragtay caloosha biyaha ku jira uuskaasi wax lamida intay ka miirtaan ay biyo uga dhigtaan ridwaan ullahi calayhim saxaabadu sidaas ayay ahaayeen jeeshkaas waxaa loo yaqaanaa jeish alcusra ayaa la yidhaahdaa yacni dad maaragtay dhib badan iyo rafaad badan la kulma bay ahaayeen weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu baxay oo madiine uu ka tegey diyaaru thamuud buu sii maray sida maaragtay xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan thamuud meeshii lagu halaagay dhulkay deganaan jireen ayuu sii maray markuu marayey wuxuu ku yidhi laa tadkhuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum an yusiibakum maa asaabahum markaasuu yidhi ilaa an takunuu ilaa an takunuu baakiin yacni wuxuu leeyahay dadkii naftooda dulmiyey guryahoodii hagelinina waa qowmu thamuud meeshii lagu halaagay weeyaan markuu tabuuka iyo halkaa shaam uu socday ayuu sii maray markaasuu wuxuu yidhi si aysan dhibkii ayaga cadaabkii ku dhacay oo kale uusan idinkugu dhicin laakiin markaad maraysaan idinkoo oynaya mara buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiguna markaasuu madaxiisa kor u qaaday sayr socodkiina waa uu dedejiyey ilaa uu waadigii waadi thamuud ou dhaafo yani diyaaru thamuud guryahooda uu ka gudbo weeyaan muslimiinta markii oon fara badan ou qabtay sida kutubta siyarka ay soo guurinayaan ayay nabiga u sheegteen calayhi salaatu wasalaam dhibka oonka iyo maaragtay haraadka qabtay darteed allah buu marka subxaana wa tacaala baryey waxay bay leeyihiin yani maaragtay kutubta siiro siirada ay soo guurinayaan allah isla markiiba markuu ilaahay baryo rabbi u tadarucay wuxuu siiyey daruur buu usoo diray daruurtaasaa ilaahay roob maarata uga soo di'iyey markaasay maaragtay ka dhargeen wayna qaateenoo biyihii zaaday kasii dhigteenoo horay usii qaateen weeyaan ilaa nabigeenna wuxuu socday tabuuk ou taga marka markii tabuuka ou tegey oo tabuuk ou gaaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada si macnawiyaadkooda oo u dhiso ayuu khudbo aad iyo aad baliiq u ah aad u xeel dheer ayuu nebigu u khudbeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh khudbadaasoo maaragtay nabigeennana ilahay wuxuu ku manaysta waxaa ka mid ah jawaamic alkalim waxa la yidhahda kelimaad aad u kooban oo macaani fara badan gudanayo ayuu nabigeenna maaragtay kaga warramay khudbadaa ku sameeyey wuxuu ku boori ku tirtirsiiyey dadka uu jeclaysiiyey khayr dunya waalaakhira jihaadka inuu ku jiro waa uga digay carada ilaahay ciqaabkiisa wuxuu ugu bishaareeyey jannadiisa ilaa dadka maaragtay macnawiyaadkooda uu kor noqdo saxaabadii macnawiyaadkoodu kor noqdeen markii nebiga tabuuk uu degey nimankii rumaanka ahaa ee afartanka kun oo ciidan diyaariyey markay maqleen nebi maxamed iyo asxaabtiisii baa halkan soo degay oo yimid markay maqleen sida kutubta siyarka ay qoraan waxay leeyihiin ilaahay wuxuu ku riday rucbi iyo argagaxuu rabbi ku riday markaasay kala tageen jeeshkoodii dhin ciidankoodii magaalooyinkooda ku kala fideen wayna ka laabteen xuduuddii ay joogeen way ka noqdeen nebiga marka halkaas wuxuu fadhiyey yacni maaragtay taqriiban labaatan casho ayuu dhex fadhiyey ilaa marka carabtii rumaanka taabica u ahayd uu haystay oo awalna uu soo watay qayb ka mida madaxdana uu ahaa bal nasaarada la aha ila carab badanoo nasaaro ahaa la deganay dhulkaas oo nasraaniyiin ah qabaa'ilka halkaa deganaa oo dhan waxa waxay bilaabeen inay nebiga u yimaadaan sida masalan ninka xaakimka ayla meesha la yidhaahdo ama iliya xukumi jiray oo la musaalaxoo nebiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiisuu la galay jizye inuu bixiyo buu marka ogolaaday waa dowladdii rumaankaay ka tirsan yihiin qayb ka mida waay ay xukumi jirtay weeyaan magaalooyinkii kale dadkii deganaa sidoo kale inay jizye nabiga siiyaan ayay kula heshiiyeen salawaatu llahi wasalaamu calayhi ninka saaxibu ayla wuxuu u qoray nebiga warqad kitaab buu u qoray inuu ammaan leeyahay oo la badbaadinayo oo muslimiinta aynan ku xadgudbaynin jizada intuu dhiibayay inaan lagu xadgudbi karin yani xataa waktigii warqadaas uu watay baa la yidhahda way haysteen reer ayla ilaa waktiga cumar ibni cabdilcasiis cumar lacagtii uu ka qaadi jiray maxaa la yidhaahdaa nabiyullaahi maxamed uu ka qaadi jiray ayuu isna ka qaadi jiray weeyaan wax badan kuma kuma kordhin jirin cumar ibni cabdilcasiis marka sidaas ayay maaragtay ilaahay rucba ugu riday ilaa qabaa'ilkii marka xisaabaadkii ruumaanka hoos imaan jiro o dhan ay arkeen ruumaankii inay dowla tacbaana tahay mar haddii nebi maxamed iyo ciidankiisa usoo bixi weyday carabtii oo dhan marka ay kusoo biireen ay soo aadeen marka dhulkaas nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay dhankiisa xuduudiisi ay soo galeen nebiga marka labaatanka casho markuu tabuu kusoo dhammaystay ayuu soo noqday jeeskiisii uu la soo noqday ayadoo wax dagaalay galeen aan la arag oo ilaahayna subxaana wa tacaala mu'miniinta uu ka kaafiyey waxa la yidhahda dagaal uu ka kaafiyey way soo noqdeen ayagoo khaanimiina oo daafiriina oo sumcaddii muslimiintana ay kor martay munaafiqiintii iyo kuwii rabeen inay daakhilka muslimiinta ka weeraraanna rucbi ilaahay uu ku riday oo maaragtay ayagana ay jabeen leanna dowladihii dowladda ugu waaweynaa waktigaa jiray dowladda ugu weyneed wey dowladda maaragtay maanta ka argagaxday ilaahay uga hiiliyey subxaana wa tacaala intuu nabiga jidka kusoo jiray ayaan sida aan aayado ku arki doonno biidn illahi tacaala oo suuradda ka mid a ayaa niman munaafiqiina oo xaaqidiina oo nebiga aad u necbaa ayaa waxay dooneen inay fursad kaga faa'iidaystaan meel jiira markuu marayo caqaba ah oo nebigu hashiisiina laba ninoo saxaabo ah ninna oo horay ka wado yacni camaar ibni yaasirna uu hogaaminayo hogaanku uu hayay xudayfat ibn alyamaanna gadaaluu ka soo kaxaynayey hashii nebigu uu saarnaa calayhi salaatu wasalaam marka waxay dambeen damceen jiirtaas nebiga uu marayo yacni maaragtay ilaa labiyo toban nin oo munaafiqiintii ka mid a inay inta nebiga ku ciriiriyaan oo awrtoodii la soo galaan ay jiirta ka tuuraan ay yidhahdaan meeshii hashii baa la dhacday maaragtay meesha kula dhacday inay yidhaahdaan oo saasay doonayeen xudayfo gadaal socdo yacni markuu arkay nimankan hubankooda iyo maaragtay deg dega ay meeshaan rabaan meel hadda aanan yacni maaragtay ciidan ama cidba dad badan ayna mari karin wey markuu arkay nimankan maaragtay doonayo inay yacni nebiga meeshaan kusoo ciriiriyaan buu bakooradii oo watay ushii oo watay buu yacni maaragtay awrtii ay wateen ku garaacay ilaa rucbigii qaylada markay maqleen ay baqeen oo markaa gadaal ay ugu laabteen marka kuwaas waa kuwa aan arki doono rabbi oo subxaana wa tacaala uu ka warrami doono yani maaragtay suuradda dhexdeeda insha allahu tacaala yaan ku arki doono yaxlifuuna billahi ma qaluu walaqad qaluu kalimata alkufri wa kafaruu bacda islaamihim wahamuu bima lam yanaaluu yani waxa ay ku hamiyeen oysan gaaraynin waa nebi maxamed inay ikhtiyaal ku sameeyaan oy dilaan ayy doonayeen wahamuu bima lam yanaaluu marka saasaa la leeyahay yani qaybtaasna ilaahay waa ka badbaadiyey waan arki doonaa insha allahu tacaala nebiga markaa madiine ayuu soo gaaray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waktigaasna yani maaragtay oo kontonkaas maalmood ah ayay ka qaadatay ayay maaragtay ka qaadatay ghaswadaasi weeyaan marka ghaswadaas oo ghaswat la yidhaahdo tabuug uu nebigu u baxay imtixaan dadka mu'miniinta la imtixaanaya bay ahayd kala saarid mu'miniinta la kala soocaya iyo munaafiqiinta maalintaa wixii ka bilowda suuratu tawba ay soo degtay munaafiqiinta wax u qarsoonaa maba jirinba wax walba kulligeed allah subxaana wa tacaala bannaankuu soo dhigay cid marka ka hartay dagaalkaasi ma aynan jirin sidaa hadaayiba hore u sheegay ilaa dadkii cudurka lahaa mooye asxaabu lacdaar dadka cudurka leh oo cudurdaarka leh ayaga ila waa laga reebay waxaa ka mid a dadka maaragtay ducafada aho taagka daran waxaa ka mid a dadka jiran waxaa ka mid ah maaragtay yani kuwaasaa ka mid a qofka indhahala iyo wixii lamid ah wey sida ilaahayba uun arki doono suuradda dhexdeeda ku arki doono laysa cala alducafaai walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna ma yunfiquuna xalajun إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نبي مركو مدينة أسود وهذا عليه الصلاة والسلام أي وحو يري يعني wuxuu sheegay dadkaas ahlucadaarka dadkan ajriga inay dadka muslimiintii ghaswatu tabuuka ka qayb galay inay la wadaagayaan wuxuu yidhi ina bilmadiinati rijaalan ma sirtum masiiran wala qaطactum waadiya ilaa kaanuu macakum xabasakum alcudur dad baa madiine joogo oo socod aada socoteen idinka aysan jirin waadi aada goyseenna aysan jirin ilaa ajriga idinla wadaagayaan ayagoo madiine joogo markaasi saxaabadii waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi wahum bilmadiina ayagoo madiine jooga maya ajrigii nala qaybsanan annagoo intaas yani dhibka iyo rafaad kaa marnay qaaluu nacam wahum bilmadiina ayagoo madiine jooga ayay maaragtay ajrigaasi ilahay agtiisa ay ku leeyihiin leanna hadduusan cudurkan jiri lahayn way idin raaci lahaayeena kama ay baaqdeen laakiin cudurkan baa reebay weeyaan cudurkaasaa xabisay wey qoladaas waa qolada hartay wey qolada oo asxaabulcadaarka ah qolo waxaa jirto saadiqiinahoo mu'miniina oo dad tayibiina ah laakiin shuqul adduunye ou reebay usan nifaaq uusan reebin nifaaq uusan reebin dagaalkana ka haray bilaa cudrin sida xadiidkii kacab oo dheeraa nin walba uu garanayaa kacb bin malik yacni maaragtay uu kaga hadli jiray saddex nin oo ayagu qirteen markii nebiga uu maaragtay madiine yimid ayay qirteen oy sheegeen inaysan wax cudur daara aysan lahayn ayay maaragtay qirteen weeyaan baynamaa nebiga markuu madiine yimid oo masjidka uu masaajidka uu ka soo bilaabay nebiga markuu safar ka soo noqdo masjidku ka soo bilaabi jiray laba ragca buu ku tukaday markuu dadka u fadhiistay arrimahoodii baa munaafiqiintii madiine ama markii hore cudur daaratay ama ra'sanba iskaga baaqatay is ahaantoodaba u baaqday ayaa cudurdaar ula yimid oo nebiga maaragtay yacni cudurdaaro u qadimayo le saasaanaha saasaanaha saasaanaha nebigana cudurdaarkoodii waa ka aqbalay waan arki doonaa iyadoo maaragtay allah uu nabiy llaahi maxamed ku canaananayo cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin ilaa aada ogaato kan beenlowga kan runlowga aada ka ogaato maxaa u fasaxday baa laleeyahay nabigeena sidaasaa lagu odhanay calayhi salaatu wasalaam saddexdaa nin marka baaqdeen waa kacb bn malik muraarat bn rabiic hilaal ibni umaya saddexdoodaas waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay wax cudurdaara oo aan lahayn ma jirta bay yidhaahdeen adduunyadeenna un baana reebtay bay dheheen iyo hooskaan aan iska jeclaysanay wax kaloo na reebay lama arka bay yidhahdeen ilaa marka nebiga asxaabtii uu amray inaanan dadkaas lala hadlin saddexdaa maa saddexdaa nin inaanan lala hadlin afartan casho ayaan muslimiintu aysan la hadlin maalinkii afartanaad wixii ka dambeeyena waxaa la amray xataa naagahooda inay aysan u dhowaanin dumarkoodii xataa xaasaskoodii inaysan u dhowaan konton casho ayay sidaa ku dhammaysteen kontonkaa casho ka bacdi ayaa allah subxaana wa tacaala towbadooda soo dejiyey suuradda dhexdeedana ku arki doono inuu ilahay ka towba aqbalay wa cala alhalaathati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bimaa raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa atawaabu araxiim inuu ilahay ka towba aqbalay saddexdoodii ayaa maaragtay allah subxaanau wa tacaala uu noo sheegaya qolada saddexaad oo dagaalkaas ghaswatu tabuuka ka hartay waa aladiina kadabu allaha warasuulah min almunaafiqiina aladiina ista'danuu lilqucuudi kadiban dadkii ilaahay rasuulkiisa beeniyey oo munaafiqiinta ahaa oo bilaa cudrin iska baaqday haddana been sheegayo been ku dhaartay cudurdaar beena sheegay kuwaas weeye kuwa maaragtay ayaguna ka haray inuu yani ama markii hore ha idan weydiisteenoo nebiga ha su-aasheen inay ka haraan oo cudurdaar beena u sheegeen ama markuu yimid ha u cudurdaarteen labadaba ilaahay uu ka hadli doona waan arki doonaa markii hore dadka cudur daaranayo oo istidaanka weydiinayaahi mu'miniinta inaysan ahayn ee munaafiqiinta ay yihiin buu rabbi subxaana wa tacaala noo sheegi yani wuxuu leeyahy inamaa yastadinuka aladiina laa yuminuun laa yastadinuka aladiina yu'minuuna billahi walyawmi alaakhir an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim wallahu caliimun bilmuttaqiin dadkaas muminiinta istidaan idan idan ma weydiistaan inay ka haraan dagaalka laakiin dadka idinka weydiisanaya waa kuwe inamaa yastadinuka aladiina laa yuminuuna billahi walyawmi alaakhir wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim yataradaduun dadkaas shakigaba diintii nebi maxamed ka qabo waa dadkaas dadka maaragtay yani cudurdaarka iyo isti'daanka nebiga weydiisto markuu nebigu soo noqday oo jidka ku soo jira aayaadka ku soo degay baa waxaa ka mid ahaa inay inta kalena u cudur daaran doonaan markuu madiino tago yactadiruuna ilaykum ida rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lan nu'mina lakum qad naba'ana allah min akhbaarikum wasayara allahu camalakum warasuuluhu uma turadduuna ila caalimi alghaybi waashahaada fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun dhaaraha ay dhaaranayaan iyo inay cudurdaar beena qadimi doonaan iyo waxaasoo idil ayuu rabbi subxaanahu watacaala ka warramaya marka suuradda yani waxaan arki doonaa aad bay waxay uga warramaysaa munaafiqiinta waxay samayn jireen qoladii masjidu diraar samaysatay suuraddu way ka warramaysaa masjid bay dhisteen munaafiqiinta bay ugu talagaleen inay muslimiinta kula dagaalamaan rasuulka ilaahay kula diriraan masjidkaasna nebiga u baxshay masjid diraar allahna subxaanahu watacaala uu odhanayo waladiina ittakhaduu masjidan diraaran وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ورسوله من قبل aayadahaasaan arki doonaa dadkaas masjidkaas oo nabiy llaahi maxamed in la dumiyo uu amray oo la dumiyey oo la dumin doono aan arki doono suuradda dhexdeeda uu rabbi kaga warrami doonaa yacni aad ayay u fadeexaysay ilaa la gaarsiiyo masaajidkooda dumintooda yacni maaragtay sadaqadooda inuusan rabbi aqbalaynin subxaanahu watacaala hadday dhintaan munaafiqiinta inuusan nebi maxamed ku tukanin janaazada oo laga reebo oo laleeyahay laa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri hadduu dhintana qabrigiisa uusan tegi karaynin oo laga reebay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalo sidaasoo kale ah ayaan maaragtay arki doonaa uma muslimiinta mujaahidiinta ah ayagana wanaagga ilahay agtiisa ay ku leeyihiin aan arki doonaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا حقا في التوراة والإنجيل إلى قرآن sidaas uu rabbi yiraahdo ayaan arki doonaa biidn illahi tacaala marka aayadaha qur'aanka ee suuradan ku jiraahi wuxuu rabbi subxaana watacaala kaga warramay yani waxay soo degeen baan ujeedaa sidii hadaayiba aan sheegay qaarna intuusan nebigu bixin oo isticdaadka iyo diyaargarowga lagu jiray qaarna markuu soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar intuu sii socday waxaasoo dhan ay iskugu jiraan marka arrintan aayaddan laga bilaabay ilaa suuradda aakhirkeeda arrimahaasaan ku jiri doonaa insha allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii mu'miniinta ahaa oo allah iyo rasuulkiisa rumeeyo yacni mu'miniintii buu rabbi magacooda sifa sifadii sifatu liimaan ayuu ugu yeerayaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo maa lakum maxaad maxaa idiin sugnaaday idaa qiila lakum haddii laidin haddii la idin yidhaahdo haddii la idin yidhaahdo infiruu baxa fii sabiili illaahi alla jidkiisa ku baxa haddii la idin yidhaahdo issaaqaltum inaad isdhejisaan ood iscuslaysaan ila alardi dhulka aada isku dhejisaan maxaa idiin sugnaaday weeyaan yani xaalkiinu waa sidee markii ilaahay jidkiisii litakuuna kalimatu llahi hiy alculya jihaad fii sabiili illah u dareere la idin yidhaahdo dhulka isku dhejinaysaane waa maxay aradiitum ma raadi noqoteen miyaad ku raadi noqoteen bilxayaati dunya adduunkan noloshiisa miyaad ku raadi noqoteen min alaakhira badalan min alaakhira aakhara bedelkeedii miyaad adduunkan xaqiirka hoo liito ayaad ku raadi noqoteen haddii sidaa ay taho adduunka keliya aad agtiina qiimo ka leeyahay famaa mataacu alxayaati addunya adduunka noloshiisa raaxadeedu ma aha fi laakhirati fii janbi alaakhira aakhara dhinaceeda markii la dhigaahi ilaa qaliilun in yar mooye wax kale ma aha marka aakhara loo eego nicmada jirtaahi nicmada adduunka wax weyn ma ah waa wax aan aan tirsanayn weeyaan marka aayaddan marka waxa weeye waa aayaadka ilaahay oo kula dirirayo dadka muslimiinta ka haridda jihaadka ay ka haraan waxaad og tihiin nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam jihaadyadii uu geli jiray waxa uu ka haray way tirsanaayeen ghazwatu maarata mu'too kaleeto oo ciidankiisa diray iyo yacni ghazawaadkiisa yacni ilaa sagaal iyo toban ilaa labaatan iyo dhowr bay gaarsiiyaan maarata kutubta siyarka ay gaarsiinayaan weeyaan hal ghaswo oo nebigu ka haray ma jirin salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaasaana la rabaa jihaadka markuu jihaad xaqa yahay oo litakuuna kalimatullahi hiy alculya loo dirirayo dadka ahlu cilmiga oo ahlu khibraha ah oo maaragtay rabbaaniyiinta ah inay dadka hogaamiyaan ayagana looga dambeeyaa la rabaa arrintaasoo kale lianna ayaga masaalixda iyo mafasidda dadka qiimayn karana waa ayaga wey umarada dadka muslimiinta madaxda u ah yacni maaragtay aayaddan waxay kutusinaysaa inaysan yani arrintu fawdo aysan ahaynay kutusini ha laiska ordo nin walba ha iska yaaca inaysan ahayn maa lakum idaa qiila lakum infiruu balin yaa odhanaya infiruu rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam infiruu marka cid dadka soo bixiso oo mas-uul ah oo ama muslimiinta madaxdoodiia in la helo dadkii maanta hogaaminayay in la helo ayay kutusinaysaa weeyaan uma haddaa adiga u garanayso maalan waxyaalaha maala hadda annaga soomaaliya oo kale waxaad og tihiin qabiil qabiila laisku laayay wadaadadii dadka wadaadada sheeganaya dagaaladii ka qayb galay oo maaragtay dagaal qabiil iyo wax lamida baa lagu dagaalamay qabiil dhahayo annagaa maaragtay madluumiin ahayn oo yani annagaa dhaalimiin ahayn ma hayna ma jiro qabiil walba jihaadaan ku jirna ay dhihi jireen soo ma annagaa mujaahidiinaan nahay bay dhihi jireen mooryaantooda waxay leeyihiin mujaahidiina ula bixi jireen yacni nin aan ilaahay subxaana watacaala ka baqaynin qaatil ahoo dhiigga safaag oo dhiigga muslimka daadinayo yacni jaad iyo sigaar iyo bakti taariku salaadnimo iyo fisqi iyo zino wax dhan ku jiro ee waxay kuleeyihiin waxa waye mujaahid wa marka waxaa la rabaa haddii dagaal horta dad muslimiina dhex maraahi jihaad looma yaqaan ogaado dadka muslimiinta inay aada u ogaadeen ilaa kow iyo sagaashankii ilaa haddaan ku qaylinayna ku haynaa war dagaal muslimiinta dhex maraa xarbu fitana loo yaqaanaa jihaad lama yihahdo gruub baa dhihi jira may waa jihaad fii sabiili illahi wey waa qabaa'il diriraya iyo dad soomaaliya lala diriraya dad shahaadanaya laa ilaha illa allah leh dagaal dhex dhaco bay waxay leeyihiin waa jihaad fii sabiili illah hal maalinna hadday run tahay kama aynan qaybgelin soo ma jid nairobi nala fadhiyaan yowm waaxid nin tegey ma jiro nabiyullaahi maxamed jihaadka hadduu xaqiya miyuu ka hari jiray isagaa u horreyn jiray sooma ahayn halkaanay la taagan yihin kuleeyihiin waa jihaad qabaa'il dad muslimiinoo dagaalamaya jihaad kuleeyihin marka waxaa la rabaa hadday waxu jihaad yihiin adeer ha ka fadhiisan ina horkac dadka adaa culamo ah hogaami ha lagu arko waxaa sheegaysa inay run yihiin yani waxa aan jihaad ahayna dadka muslimiinta yaa lagu halaagin oo lagu baabi'inin aktar min marraa ka hadalnaa oo kow iyo laba iyo saddex midna ahayn marka aayaddaa marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaga warramayaa dadka muslimiinta haddii la yidhaahdo oo ninka mas-uulka muslimiinta u ah sida nabiyullaahi moxamed sida abubakr sidiiq sida cumar bn khataab sida cuhmaan ibnu cafaan sida a'imadii muslimiinta soo martay iyo dadka madaxda u ahoo jihaad fii sabiili illahi geli jiro o dhan gaalada marka lala dirirayo haddii la yidhaahdo war soo baxa inay baxaan inay waajib tahay amarkoodana la aqbalo ayaa aayadda laga qaadanaya maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa u soo baxa marka laydin yidhaahdo muxuu yahay xaalkiina ifaaqaltum inaad isku dhejisaan ila alardi dhulka aad isku dhejinaysaan marka yani asalka ifaaqaltum wuxuu ahaa bay dhahaan culammadu tafaaqaltum xagga luqada tafaaqaltum ayuu ahaa ta'dii iyo fa'duna waa isku makhraj dhow yihiin xagga makhaarij alxuruufka yani waa isku dhow yihiin markaasaa labadoodii dhawaanshaha isku dhow yihiin ayaa la isku idqaamay markii la isku shido la isdhexgeliyey waxaa loo baaday hadalku laguma dhawaaqi karo waa hadal saakina wey hamsatul wasl in la soo jiito marka hamsadaasaa marka la keenay ifaaqaltum iyo xataa ida daarakuu iyo yani yatayaruuda iyo kuwaasoo kale watayaruuda iyo waxa lamidka ihi qaabkaasoo kalea la sameeya waa lasku laba xaraf isku makraj dhow baa laisdhexgelina markaas hamsatulwasli loo soo jiitaa weeyaan marka tafaaqulka halkan waxa weeye sida ay maaragtay usuul tafsiirka marka laga hadlayo waxay yidhaahdaan waa macna tadmiina ku jiro tadmiina in badanna waa soo marna waa ka soo hadalnay tadmiin waxa la yidhahdaa ku jiro tafaaqulka macnihiisu waxaa loo jeeda iscuslaysiinta iyo dhul isku dhejinta waxaa loo jeedaa waa almaylu waliklaadu ila alardi baa loo jeedaa leexasho ay dadku leexdaan oo dhulka isku dhejiyaan sida maalan markuu ninkii ka hadlayey watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina suurat lacraaf aan kusoo marnay soomahayn watlu alayhim watlu alayhim watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fasalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu walaakinahu akhlada ila alardi haddaan dooni lahay waa kor kor baan u qaadi lahay laakiin isagaa dhulku isku dhejiyey buu rabbi leeyahay marka alikhlaadu ila alardi waalmaylu ilayha baa la yidhaahdaa maxaa dhulka iskugu dhejinaysaano guryihiinii iyo hooskii iyo aada u dhex fadhidaan oo u baxa jidka ilahay ugu tegi la'dihiin saasaa loo jeedaa wey aradiitu marka sababka aada u baaqanaysaan oo aadnan jihaadka u aadaynin oo guryihiina aad u laasimaysaan waxa weeye aradiitu miyaad raadi noqoteen bilxayaati dunya adduunka noloshiisa miyaad raadi ku noqoteen min alaakhirati aakhara bedelkeedii miyaad kaga raadi noqoteen mintan waa midda ay nuxaadu dhahaan bedeliyada ay yidhaahdaan waay yacni bedelan min alaakhira adduunkan xaqiirka hoo liito miyaad aakharadii nicmadii ilaahay ahayd baad kaga raadi noqotay miya haddaba haddii ay sidaa tahay famaa mataacu lxayaati dunyaa adduunka noloshiisa raaxadeedu ma aha fi fi laakhirati yani fii janbi alaakhira aakhare markii la dhinac dhigo ilaa qaliilun in yar mooye wax kale ma aha yacni waa wax yar oo muddo yar aad ku noolaanayso qofka ugu roon yani xataa hadduu ilaahay cumrigiisa daayo gabow markuu helo mataacu lxayaati dunya dhan waa daynaya miyaynan ahayn hadduu gaboobo yani maarata ilmanimadii buu ku noqonaya cunadii maaragtay shahwadeedii ma laha shahwadii kale oo haweenkii ma laha oo waa baaba'day jirkiisii waa dharay waa eber asagii dhan baa lafihiisi waa raabakeen tacbaan buu noqonaya adduunka dhan waa intaas wey soo ma jeed wax macnaa ma leh walidalika nabiy llahi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo suuraynaya xadiidka imaamu axmed iyo muslim ay warinayaan xadii xadiidkii mustawrid ibni shidaad radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeenna wuxuu yidhi ma dunya fi alaakhirati ila kama yajcalu axadukum isbacahu hadihi fi lyami falyandur bima yarjic buu yidhi wa ashaara bisabaaba fartiisaa sabaabada la yidhaahdo oo suulka ku xigta ayuu ishaaray adduunkiinaan markii aakhara loo fiiriyo wuxuu la mid yahay buu yidhi qof idinka idinka mid oo fartiisaas suulka ku xigto sabaabada la yidhaahdaa baddaas weyninkii ka badatay farta inta geliyey kor usoo qaaday oo kale falyandur bima yarjic maxaa soo raaci karo farta markaa badda geliso maxaa soo raacayo wax soo raacaya ma jiro waa wax maarata aan dhibic ahayn waa soo raacaysa weya intaasoo kale adduunkan ugama dhigmo nicmada ilaahay aakhare dhexdeeda uu yeelay marka sidaa darteed yacni aakharo ayaa wax walba ka baaqi ah sababta aakharo waxaa loo waa nolol baaqiyoo weliga jiraysa wey nolol weliga jiraysa wey oo qofku ama wanaag uu ku jirayo ama dhib uu ku jirayo wey ila tanfiruu yucadibkum allahu cadaaban aliima cadaaban yucadibkum cadaaban aliima ilaa tanfiruu haddaydnan bixin oo nebiga aydnan raacin yucadibkum allah wuu idin cadaabayaa cadaaban cadaab buu idin cadaabi cadaabkoo aliiman mid wa xanuujiyaa wayastabdil wuuna bedel qaadani qowman dad oo hayrakum idinka aan ahayn dad kale ayuu bedel qaadanaya walaa taduruuhu allahna dhibi maysaan shay-an waxba kuma dhibaysa markaad jihaadka ka hartaan waxaad u dhibi kartaan lama arka ilahay isaga gargaarsanayo wallaahu alle qadiirun allihii awoodo oo kara weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii alla kara weeyaan marka ilaa tanfiruu annafiiru hadda waxaa loo jeedaa xagga luqada waxaa la yidhahda nafiirka mufaaraqatu makaanin ilaa makaanin aakhara liamrin haaja ilaa dalika la yidhahda yani boos inaad ka tagto oo boos kale aad aado meel inta ka tagto aad meel kale aado arrin kugu bixisay darteedna aad u aado ayaa nafiirka la yidhaahdaa marka magaaladaadii baad ka tegaysaa cadowgaad aadaysaa inaad ilaahay kelimadiisa ay kor noqoto darteed ayaad u aadaysaa weeyaan ilaa tanfiruu haddaydnan bixin oo aadna nabiyullaahi moxamed jihaadka u raacin oo jihaadka aad ka tagtaan yucadibkum allah wuu idin cadaabi cadaaban cadaab buu idin cadaabi cadaabka oo aliiman mid waxanuujiya ah cadaabkaas marka maxaa loo jeedaa cadaabka culammada qaar waxay leeyihin kii aakhara waa la yidhaahdaa lacadaab aliima wey aakhara hadduu qofku jihaadkii ka haro isagoo awoodi karo uusan la imaanin allah aakhara waa u cadaabaya cabdullahi bn cabbaas oo kale wuxuu ku fasirayaa yani cadaabkan markuu ku fasiraya cadaabu dunya buu ka dhigaya adduunkuu ilahay idinku cadaabi waa maxay wuxuu leeyahay waa ixtibaasu lmatari canhum fi dunya inuu ilaahay roobka ka manciyo oo abaar uu ku sallido oo markaa baahi ay u baaba'aan ayee maaragtay cadaabka loo jeedaa sidaasoo odhani walidaalikaba wuxuu dhihi jiray istanfara rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam xayan min axyaa'i alcarabi fatafaaqaluu canhu faamsaka allahu canhum alqatar fakana dalika cadaabuhum sidaasuu cabdullahi bn cabbaas dhihi jiray yacni nebiga wuxuu ka dalbay qoom carabta ka mid a qabiil carabta qabaa'ilkeeda ka mid a ayuu inuu jihaadka u raacaan ayuu ka dalbaday markaasay iscusleeyeen ay diideen oy ka hareen markay ka hareen baa ilaahay roobkii ka ceshtay ilaa ilaahay subxaanau watacaala uu meesha ku halaago ha- abaartaa rabbi uu ku riday baana cadaabkoodii ah buu odhanaya wey calaa kulli xaalin laba gooraba waxaan ka qaadanaynaa yacni qofka oonan annafiiru ila aljihaadi fii sabiili illahi aanan u bixin inay min kabaa'iri dunuub dunuubta teeda waaweyn inay ka mid tahay oo keensanayso in qofkaa la ciqaabo keeni karto weeyaan bilaa cudrin inuu qofku ka haro lama ogolo weeyaan wayastabdil allah wuu bedel qaadani qawman dad oo hayrakum idinka aan ahayn ayuu rabbi soo bedel qaadanaya muxuu ugu soo bedel qaadani linusrati diinihi wa iqaamatih inuu ilaahay diinkiisa ay u gargaaraan idinka laydima baahna sooma idnan diidin aljihaadu fii sabiili inaa gashaan dad kale oo ilaahay diinkiisa u gargaaro ayuu rabbi soo bedel qaadan waa taas weeyaan oo idinka idinka taaco badan oo maaragtay idinka khayr badan xagga jihaadkana idinkaga horeeyo ayuu rabbi soo bedel qaadanaya marka qolo kastoo ilaahay ku caasiso kufri la timaado oo macsiyo ambiyada maarata allah iyo rusushiisa ku caasisaa ilaahay waa ka bedel qaataa wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum fii suurati muxamed saasuu rabbi ku leeyahay haddaad jeesataan allah dad kaleo idinka soo bedel qaadani idinla mid noqon maayaano waa idinka wanaagsanaan doonaan weeyaan walaa taduruuhu dhibi maysaan shay-an waxba ku dhibi maysaan marka taduruuhu laba macnoba damiirka laba meelba waa u celiyaan mufasiriintu in loo celiyo maaragtay allah loo celiyo walaa taduruuhu shay-an allah waxba uma dhibi kartaan mar haddaad jihaadkii ka fadhiisateen yacni maaragtay bitarkikum annafiira waljihaada maxaa yeele waa alla hani oho dadka ka deeqtoon weeyaan idinka un baa naftiina dhibaysaane allah waxba uma dhibi kartaan in la yidhahdo ama in nabiy llaahi moxamed loo celiyo walaa taduruuhu nabiy llaahi moxamed dhibi maysaan shay-an waxba kuma dhibi kartaan maxaa yeelay ilaahay baa u ballan qaaday inuu u gargaarayo nasriga iyo wacdiga ilaahayna waa mid fulayo siduu ilaahay ugu talagalay ayuu u fulayaa weeyaan wallaahu alle qadiirun allihii kara wey calaa kulli shayin shay kasta kulligiibuu allah awood u leeyahay oo shaygaas waxaa ka midaba uu karo inuu allah nabiy llaahi moxamed u gargaaro cadowgiisa uga gargaaro idinkoona la jirin ayuu u gargaari karaa idinkoona la jirin buu u gargaari karaa waxaa ka mida ilaahay waxyaalaha uu karo oo waxyaalaha maqduuraadkiisa ka miday inuu idinka idin cadaabo oo dad kale uu idinku soo bedel qaatana wuu awoodi karaa weeyaan ilaa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin nabiy llaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam faqad nasarahu allahu allah baa u gargaaray nabiy llaahi moxamed horay ugu gargaaray weeyaan yacni mawaatin iyo amaakin fara badan ayuu rabbi ugu gargaaray amaakinta u gargaaray buu rabbi tilmaamay id wakti buu u gargaaray allah nabiy llaahi moxamed akhrajahu ay soo saareen nebi moxamed aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ay soo saareen xaqdiidyadii ay soo saareen haaniya tnayni xaala kownihi axada tnayni laba midkood uu yahay isagoo laba qofood midkood ah uu soo saaray allah subxaanahu wa tacaala id wakti buu allah u gargaaray humaa labadoodaas oo nebi moxamed midkood uu ahaa waa nabiy llaahi moxamed iyo abubakar sidiiq weeye fil kaari godka dhexdiisa ay ku jireen waktigaa ayuu u gargaaray id wakti buu u gargaaray allah subxaanahu wa tacaala yaquulu uu yidhi yacni maaragtay nabiy llaahi moxamed lisaaxibihi saaxibkiisii oo godka kula jiro abubakara uu ku yidhi laa taxzan ha murugoonin abubakarow maxaa yeelay ina allaha allah baa macanaa annaga la jirkeenna allah baa nala jire ha murugoonin buu yidhi oo kolkaa faanzala allahu allah uu soo dejiyey faanzala allahu allah uu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calayhi nabiy llaahi moxamed dushiisu ku soo dejiyey wa ayadahu allahna wuu xoojiyey nabiy llaahi moxamed wuu ku xoojiyey bijunuudin ciidamo oo lam tarahu aydnan arkaynin ciidamo idinka aydnan u jeedin oo malaa'ig ilaahaya ayuu rabbi ku xoojiyey weeyaan wa jacala allah wuxuu yeelay kelimata aladiina kuwii kelimadoodii kafaruu gaaloobay kelimadoodii iyo dacwadoodii oo shirkigii iyo kufriga ahayd ba wuxuu ka yeelay assuflaa midda hoosayn badan buu ka yeelay mid hoosaysuu ka yeelay kelimadoodii dhulkuu geliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wa kelimatu llaahi alla kelimadiisana hiya ayada alculya midda sarrayso ah kelimada allana waa midda sarrayso oo kelimatu lkufri ka sarrayso weeyaan wallahu alla subxaanahu wa tacaala casiizun allihii amarkiisa uu qaalib yahay weeye xakiimun xikmo leho wuxuu samaynayo xikmo u leh weeyaan aayaddan marka ayadana waa sidii oo kaleeto aayadda hore unbay la macno tahay tii hore cadaab bay sheegtay qol qolada ka hartaa dagaalka ama adduunka in lagu cadaabayo ama aakhare in lagu cadaabayo tanna waxaa la leeyahay aayaddan haddaydna nebi maxamed u gargaarin oydnan garab siinin oo acdaadiisii gaalada uga hiilinin la dagaalgelin si kelimadda ilaahay u kor noqoto haddaydna sidaa u raacin ogaada inaan la idiin baahnayn laydiima baahno weeyaan maxaa yeele ilaahay awooduu le inuu u gargaaro meelaha uu u gargaaray baa loo tilmaamayo waktigii nebi maxamed maka uu ka soo cararay oo quraysh ay soo saartay oo inay dilaan ay ku hamiyeen ama ay xiraan ama ay maaragtay magaalada ka cayriyaan oo markaa uu ka soo baxay markuu ka soo baxayna yacni asagii abubakar ay godka galeen gaaladana ay ku dul wareegeysanaysay godka markay ku jireen allahna uu ka indhasaabay ay arki waayeen yacni taasuu marka ka hadlayaa allahna uu maaragtay yacni kelimadiisi inuu kor yeelay ayay aayaddaasi no maaragtay allah noogu sheegay subxaana wa tacaala ilaa tansuruuhu haddaydnan u gargaarin nabiyullaahi moxamed waa damiirka nebigaa loo celinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaydnan u gargaarino bilkhuruuji macahu ilaa tabuuka wey tabuuka inaad u raacdaan ood gaaladaa maaragtay kufaarta la dagaalantaan eednan ugu gargaarin oodna saa ugu raacin faqad nasarahu allah allah baa u gargaaray yacni wuxuu u gargaaray fii mawaatina katiira wey amaakin fara badan buu u gargaaray marka ilaahay yani maaragtay waa naasirkiisii ghaswatu beder buu u gargaaray ghaswatu xunayn u gargaaray xudaybiya u gargaaray axzaab buu u gargaaray khaybar buu u gargaaray meelo fara badan buu ilahay ugu gargaaray subxana wa tacaala amaakin fara badan buu rabbi ugu gargaaray weeyaan marka nasrigiisa ilahay baa tawalinaya wey ilahay baa u gargaaraya weyan id wakti buu ilaahay u gargaaray akhrajahu ay soo saareen aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ay soo saareen waa qurayshtii wey haaniya tnayni asagoo labo midkood ah yacni laba qof midkood ah abubakar iyo asaga weye markuu markuu nebiga soo hijiroonaya abubakar uu soo maray sidaasay kusoo baxeen weeyaan id wakti buu u gargaaray yacni humaa labadooda nabiyullaahi moxamed iyo abubakar fil gaari godkii dhexdiisii ay ku sugnaayeen yacni waa markii quraysh aan soo marnay fii suurati alanfaal intay shireen ay dhaheen aan xirno ama aan cayrino ama aan dilno ay ku heshiiyeen markii dambe in la dilo go-aanka uu noqday allahna uu ka badbaadiyey fii suurati maratay alanfaal ayaan kusoo marnay waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin aayaddaas hore usoo marnay markaas ayay soo saareen waa kufaaru maka quraysh quraysh ayaa nabiga soo saartay calayhi salaatu wasalaam markay ka soo saareen abuubakarna sidaasuu kusoo raacay marka labadoodii buu rabbi sheegay subxaana wa tacaala id humaa fi lgaari marka id humaadan id akhrajahudaasaan ka bedelanaynaa weeyaan yacni id wakti bay soo saareen humaa labadoodu fil gaari ay ku sugnaayeen godkii dhexdiisa ay ku sugnaayeen gaarkan waxaa la waa gaaru thawr oo maaragtay yacni gaaru thawra la yidhah godkii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo galay ayaa la yidhaahdaa yacni fii asfali maka ayuu ku yaallaa bay yidhaahdaan yacni nebiguna wuxuu ku hakaday kutubta siyarka ay sheegaan ilaa saddex maalmood buu ku jiray ilaa gaaladii raadinaysay ay ka waayaan ayuu rabbi ku asturo isaga abubakar halkaasay ku jireen wey id humaa fi lgaari way raadinayeen inay dilaan bay u raadinayeen allah markaasay godkaa galeen ilaahayna uu ku badbaadiyey id yaquulu lisaaxibihi id wakti ay soo saareen yaquulu ou odhanayey nabiyullaahi moxamed lisaaxibihi saaxibkiisu abubakar uu ku odhanayay laa taxzan ha murugoonin maxaa yeelay ina allaha rabbiba allah baa macanaa annaga la jirkeenna ah rabbi baa nala jire eh adiga ha murugoonin marka abubakar radia allahu canhu nebigu u baqayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh inay gaalada inta nebiga arkaan meeshuu ku jira ogaadaan ay markaa rasuulka dilaan ayuu u cabsanayay markaasaa nebiga tam'ana siiyeyo wuu dejiyey waa qaboojiyey wuxuu ku yidhi laa taxzan ina allaha macanaa allah baa nala jiray ha murugoonin sida imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan xadiidu abi bakr sidiq radia allahu canhu wuxuu leeyahy abu bakr qulti linabiyi sala allahu alayh ali wasalam wanaxnu fi lgaar nebigan waxaan ku idhi annagoo godka ku dhex jirno low ana axadahum nadara ilaa qadamayhi la absaranaa taxta qadamayhi midkood yani korkeennay marayaan buu yidhi midkood haddii uu eegi lahaayoo fiirin lahaa labadiisa lugood hoostooda labadiisa lugood hoostoodu naga arki lahaa saasuu ku yidhi abubakar yani waa soo kor istaageen godka korkiisa ay imaanayaan mana arkayaan ilahay baa ka xijaabay subxaana wa tacaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ya abaa bakrin maa danuka biithnayni allahu haaliuhuma yani maxay tahay maladaada laba qofoodoo allah axadka saddexeeye ou yahay binasrihi wa cawnihi wa ta'yiidihi oo maceeda kula yahay maxay tahay malada aad maaragtay saa u malaynayso yani gaal miyaan arki kara wey kalsoonida nabiy llaahi maxamed ou qaba fiiri yani ayagoo lugahooda hoose hadday fiiriyaan arki lahaa haddana inaysan arkaynin buu qiray waa taa weeyaan marka id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana faanzla allahu allah wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calayhi mufasiriinta qaar waxay u celiyaan abubakray u celiyaan abubakar uu kusoo celiyey maadaama nebiga uu baqayey xasilooni buu hele markuu hadalkaa yidhi ama in nebigaba laga dhigo maxaa yeele damaa'irtoo dhan nebiga ku socota calayhi salaatu wasalaam faanzla allahu allah wuu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu soo dejiyey calayhi nabiyllaahi maxamed dushiisa ayuu ku soo dejiyey wa ayadahu nabiyllaahi maxamed allah wuu ku xoojiyey bijunuudin ciidamo oo lam tarawha idinka idnan arkaynin ayuu ku xoojiyey ciidamadaas yani waa malaa'ig ilaahay wey marka mufasiriintu waxay leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa faqad nasarahu llahda hore faqad nasarahu llahda hore ayay ku cadfan tahayo wa ayadahu bijunuudinta faqad nasarahu llahda horaa lagu xirayaa bay leeyihin oo waxaa loo jeedaa wa ayadahu bijunuudin lam tarawha waa beder ciidamadii maarata malaa'igtii oo beder lagu xoojiyey oo axzaab lagu xoojiyey kuwaasaa loo jeedaa xunayn lagu xoojiyey baa loo jeedaa bay leeyihin laakiin arrintaas waxa weeye yacni waxaa ka fiican in la yidhaahdo sidaan loo daayo wa ayadahu bijunuudin lam tarawha godka markuu nebi moxamed ku jiray ayuu ciidan ilaahay subxaana wa tacaala ayuu maaragtay ku xoojiyey oo malaa'igta ilaahay ah junuud malaa'igta ilaahay uu ku xoojiyey maxaa loogu xoojiyey inay liyaxrusuuhu fi lgaari wayamnacuu wayamnacuu min min abs min wujuuhi lkufaari wa absaarihim araggooda ru'yadii gaalada inay ka jeediyaan malaa'igtu aysan arkin malaa'igtu ay ka jeedisa gaaladii inay nebiga ilaaliyaan oo godka ku dhowraan darteed baa sidaa loogu yeelay bay leeyihin macnahaas inaan udaysanaana fiican leanna siyaaqa isagoo la soconaya wey maxaa yidhi ilaahay wuu awooda intuu ciidan malaa'ig ku soo dejiyo inay ka jeediyaan ka sarfiyaan inay arki waayaan nebiga inay arkaan inay ka jeediyaan way awoodaan weeyaan macnahaasaa marka u daysanayna annagana wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla wa kalimat ullahi hiy alculya wajacala allah wuxuu yeelay kalimata aladiina kuwii kelimadoodii kafaruu gaaloobay assufla midda hoosaysuu ka dhigay kelimadaas waxaa loo jeedaa sida cabdullahi ibni cabbaas uu ku fasirayo kalimatu aladiina kafaruu waa ashirku buu odhanaya shirkigaa loo jeeda kalimatu lkufri dacwadooda kufriga ahayd ee dadka ay shirkiga ugu yeerayeen mid hooseyso ilaahay ka dhigay wa kalimatu llahi yani waa maaragtay waa mubtadaysanaynaa wa kalimatu llahi waa la godaya icraabtaas yani taasaan qiraa'adaas wey wa kalimat llah inaan iraahno wa kalimatu llahi alla kelimadiisuna hiya ayada alculya midda sarraynta badan ah weeyaan oo kelimatu lkufri ka sarrayso sida cabdullahi bni cabbaas uu ku fasirayo kelimatullahi wuxuu leeyahay laa ilaha illa allah waa kelimatu tawxiid wa kelimatu tawxiidna way saro martay kelimatu lkufrina ilaahay hoosa u dhigay weeyaan wallahu alle casiizun allihii amarkiisa uu haalib yahay weeye yani waa alla yani haalibun calaa maa araad wuxuu doono waa awoodaa ilaahay subxaanah wa tacaala wey xakiimun fii xikmad yani fii xukmihi wa tadbiirih wuxuu maaragtay xukumayo iyo wuxuu maamulayana xikmu ilaahay u leeyahay mid shay kasta meeshuu munaasibka ku yahay ayuu garanaya weya infiruu khifaafan wahiqaala wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun infiruu baxa haddaa muslimiintii tihiin khifaafan xaala kownikum khifaafa idinkoo a kuwa fudfudud wahiqaalan xaala kownikum hiqaala idinkoo kuwo culus ah culculus baxa buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala oo jihaadka u baxa markaa baxdaanna wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiinni ku dagaalama wa anfusikum naftiinni ku dagaalama fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaalama yacni naftaada iyo xoolahaadaba ilahay jidkiisa u horo ku bixi dalikum bixitaankaas aada baxdaan idinkoo ama fudud ama culus oo ilaahay jidkiisa aada ku jihaadaan maalkiinna iyo naftiinnaba yaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan waxay idinkaga khayr badan tahay ka fariisiga aad ka fariisataan aljihaadu fii sabiili illahi waalnafiru ilayhi jihaadkood aadaan oo aad ku dagaalantaan ka harideeda aad ka hartaan bay idinkaga khayr badan tahay in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax og oo waxa wanaagsan iyo waxa waxa xun kala soocaya haddaad tihiin taabaa idin khayr badan weeyaan infiruu khifaafan wa tiqaalan khifaafan iyo tiqaalan maxaa loo jeedaa culammada macaani isku dhow dhow ayay ku wada fasiraan oo aada u wada wanaagsan weeyaan khifaafan waxay leeyihiin shubaanan idinkoo dhalinyaro ah oo fudud laanna ninka dhalinyarada waa nin fudud wey wa hiqaalan ay shuyuukha idinkoo duqow ah oo odayaal ahna jihaadkii aada laanna nabiy llahi maxamed markuu jihaadka gelayay waxa weeye maaragtay tabuuka markuu ka qayb gelay sanadkii sagaalaad ahayd lixdan iyo dhowr sano jiraa waa nin odaya wey sooma jeed da-dou maraya sooma jeed idinkoo odayaala iyo idinkoo dhalinyaraaba jihaadkii aada buu leeyahay macnahaas waa la yidhaahdaa oo waxaa ku fasiraya cabdullahi bni cabbaas waxaa ku fasiraya xasan albasri daxaak ibni musaaxim qataadat ibni dacaama cikrima mawla bni cabbaas culummadaasoo idin oo salafka mufasiriintiisa ka mid a ayaa macnaha ku fasirayo waxaa kaloo la yidhaahdaa sida maaragtay catiyat alcawfi oo ku fasirayo wuxuu leeyahay khifaafan wa hiqaalan ay rukbaanan wa mushaata idinkoo kuwa wax saaran oo rukuub saaran ama awr ama fardo iyo wax lamida saaran ama idinkoo lugaynayo aada buu leeyahay waxaa kaloo lagu fasiraa yacni maaragtay khifaafan wa hiqaalan fuqaraaa wa aghniyaa idinkoon xoolo haysan oo fuqaraa iyo idinkoo xoolo laho akhniyaa labadaba ka qayb gala jihaadkii oo dagaalkii aada baa la leeyahay macnahaas bay culummadu ku fasiraan weeyaan macnahaasna akhniyada waxaa ku fasirayo kaleeto maalan yani abu saalix wakayruhuba way way ku fasiraan weeyaan calaa kulli xaalin macnaha khifaafan wa hiqaalan xataa qofka markuu saaxibu acdaar yahay oo cudurdaar uu leeyahay isagoo cudurdaar inuu baxo salafkeenni wax badan oo ka mid ah saasay fahmi jireen saxaabadii iyo taabiciintii iyo hayruhumba ayagoo dhallinyaraa iyo shuyuukho duqow ah inay baxaan bay maaragtay jeclaysan jireen ibn jariir atabari raximah llah wuxuu soo guurinaya fii tafsiirihi abu alxa buu qiso kasoo guurinaya abu alxa saxaabigaasuu kasoo guurinaya markay aayaddan infiruu khifaafan wa hiqaalan ou maaragtay akriyey suuratu tooba u akriyey markuu soo gaaray infiruu khifaafan wa hiqaalan waa oday abu alxa markaas nin weyn waa ayuu wuxuu ku yidhi carruurtiisuu u yeeray wuxuu yidhi araa rabbanaa yastanfirunaa shuyuukan wa shubaana macnaha shuyuukhii shubaanku ku fahmaya sooma jeedi rabbigeenna inuu inaan jihaadka u baxno inuu naga doonayo ayaan arkaa buu yidhi annagoo dhallinyaraa iyo annagoo odayaalaba ah markaasuu yidhi jahizuuna ya bunay ilmahaygiiyo idiyaariya hubkaygii iyo maaragtay gaadiidkaygii iyo diyaariya markaasaa dhallinyaradii waxay ku yidhahdeen ou dhalay yarxamuka allah aabbuu ilaahay ha kuu naxariiste qad hazawta maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam xataa maat wa maca abi bakrin xataa maat wa maca cumar xataa maat yani waxay yidhaahdeen ilaahay ku naxariistee nabiyullaahi maxameda dagaaladii o dhan la gashay ilaa uu ilaahay ka oobsado abu bakr waktigiisi baa jihaadkii la gashay ilaa ilaahay ka oobsado cumar ibn khataab baa dagaaladii la gashay ilaa ilaahay ka oobsado markaasay yidhahdeen fanaxnu naqzu canka annaga awlaadaadiiya maanta annaga kaa duulayne joog bay yidhahdeen oo ka har dagaalkii wey faaba wuu ka diiday maarata abu talxa wuu diiday inuu maarata ka haro markaasuu farakiba albaxra waa tajhiiziyeen hubkiisoo qaata isagoo waayeela doon buu raacay badii jihaad maaragtay badda la aadayay buu raacay doontii buu dhexdeedii marka abu abu talxa uu ku dhintay ilaa ay maaragtay soo guuriyaan ibnu jariir tabari soo guurinayo wakadalika ibnu kathiir waxay leeyihiin ma aynan helin jasiirad ay ku duugaanay waayeen ilaa sagaal maalmood buu meydkiisii doonta u saarnaa doonta dhexdeedu ku dhintay isagoo mujaahid fii sabiili illahi ah markaasoo sagaal maalmood meelay ku aasaan bay waayeen maalinka sagaalaad ay marka jasiiradii la heleen markaasay meeshaas ku aaseen sagaalkaa maalmood abu talxa isma bedelin jirkiisa yani saasay soo guurina kutubta siirka baynamaa dadka kale markay durbadiiba ay fuurayaan baaba ay baaratay magaciisu noqonayaan isagu isma bedelin ma ma yatahayar ilayhi jirkiisa marna isma bedelin sagaal maalmood buu maarata halkaa ku socday marka aayaddaa sidaas buu maarata abu talxa radia allahu canhu ayuu sidaa u fahmay weeyaan wakadalika bakawi oo kale wuxuu soo guurinayaa can maxamed ibni shahaab zuhri maxamed ibni shahaab zuhri kasoo guurinaya saciid ibni musayab oo taqaanaan ama musayib caalim lmadiina maaragtay muftigii madiinana ahaa oo la yaqaano ayaa wuxuu u baxay isagoo labada indhood ay hal il dhacday hal il baa dhacday hal il bisa u nool iyadoo hal il u nooshahay ishi kalena dhacdo nin waa yeelayahay ayuu dagaal u baxo jihaadkii aaday markaasay waxay ku yidhaahdeen innaka calaa saaxibi durin dadkii loo cudur daaray oo dararka qabay baa tahaye ha bixin bay dhaheen oo ha aadin jihaadka markaasuu wuxuu yidhi istanfar allahu alkhafiifa waalthaqiil qofka fudud iyo midka culusba ilaahay wuxuu doonay in jihaadka loo baxa buu u doonay markaasuu yihi fain lam yumkinni alxarbu kahartu sawaada waxafidtu lmataaca yacni haddaanan jihaadkii dagaalka inaan ka qayb qaato ayna ii suuroobaynin ciidanka muslimiintaan badinaya sawaadka muslimiinta baan badinaya xataa alaabtaan idiin ilaalinaya buu yidhi haddaan wax kala waayo laakiin waa idinkala qayb qaadanaya alaabtaan idiin waardiyeynaya o idin xifdinaya buu yidhi yani sidaas bay saxaabadu ama maaratay salafkeennii ay sidaa u fahmi jireen weeyaan ibnu jariir itabari sidoo kale wuxuu soo guurinaya can xayaan ibni zaydin radia allahu canhu wuxuu ka soo guurinayaa wuxuu leeyahay nafarna maca safwan ibni camrin yani wa kaana waaliyan calaa ximsin ninkaa raximah llah wuxuu leeyahay xayaan ibni zayd raximah llah baa wuxuu odhanaya safwan ibni camar oo xims magaalada la yidhahdee dhulkaa suuriya ka mid ah waali ka ahoo madax ka ahaa ayaan yani maaragtay jihaad u raacay buu yihi markaasaan fara'aytu shaykhan kabiiran hima qad saqata xaajibaahu calaa caynay waxaan arkay nin waayeela oo aad duq u ah oo maaragtay indhihiisa xaajibeynka waa kuwan wey ay soo dhaceen oo ishii ku soo dhaceen yani qofku markuu aad u weyna maqaaro inta meeshaa noqotay halkaa indhihii daboolaysaa soo maha indhihiisibaaba qarsoomayba duqaas ayaan arkay buu yidhi oo min ahli dimashqa dimashqa dadkeedii ka mid ah calaa raaxilatihi qad aaara qad aqaara yacni faraskiisuu saaran yahay dagaal buu u socdaa duulimaad waxba uma jeedo maarata maqaarkii isha halkaa kora saarnaabaaba indhihiisii daday waa yeelnimo darteed markaasaan usoo dhawaaday buu yidhi markaasaa waxaan ku irow yidhi yaa cammi laqad acdaraka allahu ilayka ilaahay waa kuu cudur daaray buu yidhi maxaa marka ma iska joogtid marka meeshuu la hadli lahaa farafaca xaajibayhi ilaa ninka uma jeeda ninka la hadlayo indhihii buu intoo qabtay meeshii maarata maqaarka kor kusoo dhacay oo kor u qaaday oo ninkii fiirinaya markaasuu ninka markaa kabacdi arkay kahor ma arki jirin markuu kor u qaadaybu wuxuu ku yidhi ya bna akhi istanfarana allahu khifaafan wa hiqaala ilaahay wuxuu naga talbay inaan anagoo odayaala iyo dhallinyarada inaan baxno ayaana laka talbay buu yidhi marka sidaas ayay maaragtay salafkii ay u fahmi jireen yani maaragtay dagaalka aljihaadu fi sabiili illah inay tahay ayay sidaa u fahmi jireen marka infiruu khifaafan wa hiqaala idinka oo maaragtay kuwa fudfudud ah ama culculus ah ama dhallinyaro ah ama maaragtay maaragtay odayaal ah ama xoolo leh ama fuqaro ah ama maaragtay wax saaran ama lugaynayo macaanidaas oo dhan macaani mutaqaariba wal wanaagsan weeyaan baxa oo jihaadka ilahay u baxa wajaahiduu dagaalama biamwaalikum xoolihiina iyo wa anfusikum naftiina ku dagaalama ayaa maaragtay rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala dalikum kaa oo naftiina iyo xoolihiina inaad ku dagaalantaana fii sabiili llahi ilahay jidkiisa ku dagaalama dalikum kiina oo aad naftiina iyo xoolihiina ku dagaalantaan baa khayrun lakum idinka idin khayr badan oo adduun iyo aakharaba idin khayr badano idinkaga khayr badan min tarki aljihaadi waaltafaaquli canhu jihaadka inaad ka tagtaan ad ka fadhiisataan taabaa idinkaga khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaayo oo wax og hadaa taclamuuna dalika baa loo jeeda yacni waxa weeye dad kala garanaayo alashyaa alfaadila waxa fadliga leh shayga fadliga leh haddaad garanaysaan ood maaragtay kan laga fadli badan yahay kuwa ka sooci kara aad tihiin tan ayaa idin khayr badan weeyaan aayaddan marka culammadu waxay leeyihiin infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum yani waxay nasakday waa la nasakhay oo aayaddii aayat alacdaar ahlu cudurdaarka dadka leh aayaddeedii baa lagu nasakhay bay odhanayaan arrintaas dadka qabana waxaa ka mid ah tafsiirkaas cabdullahi bni cabbaas ayaa ka mid ah sudiyi baa ka mid ah waxay leeyihiin falamaa nasalat infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun aayaddaa markay soo degtay ishtadda cala annaasi dadkii ayay arrintaasi ku adkaatay bay leeyihiin ila odayaal iyo maaragtay ahlulacdaar iyo kulli wax walbaa soo gelaya markaasuu yidhi fanasakha allahu bi hadihi alaaya laysa cala aducafaa'i walaa cala aaya- aayaddaas ayuu maaragtay ilaahay soo dejiyey ilaa aakhiriha dadka marka asxaabulacdaarka ah waa yeelada ah aanan awoodi karin dadka cudurdaar kale indoolayaasha jiisaska kuwa aan waxba heli karin marka waa laga reebay weeyaan aayadda marka ku aayaddaasaa nasakday buu odhanayaa cabdullahi bn cabbaasaas uu leeyahy لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم لو كان هدو أهان لها شيء أدقو يريس النبي محمد تبكي جهادك كهر العنانية والنفير كديد إني بحان ديدي لو كان أي لو كان المدعو إليه كاللوغو يري كان هذا اسم كده وضمير مستتر ما يشكو جرويان هدي أو أهان لها شيء لوغو يريو أدقى أدقو يريسو caradan qariiban yacni maaragtay nafci dhow haddou ahaan lahaa caradan qariiban nafci dhow haddou ahaan lahaa oo khaniimo si sahal ay kusoo qaadan lahaayeen ay ahaan lahayd wa safaran safar ou ahaan lahaa safarka oo qaasidan dhexdhexaad ah oo aan fogeyn meel dhexe ahoo aan aada u fogeyn oo ahaan lahaa sida tabuuk oo kale aan ahayn haddii taa ay ahayd waxaad ugu yeeri lahayd latabacuuka waa ku raaci lahaayee nabiyllahi maxamed walaakiinse bacudat waxaa dheeraatay oo fogaatay calayhim dushooda ashuqatu masaafadii baa ku dheeraatay sidaa darteed bay marka u hareen oysan jihaadka u gelin weeyaan wasayaxlifuuna way dhaaran doonaan markaad tagto nabi- nabiyullaahi maxamedow oo madiine aada ugu tagtaa billaahi allah bay ku dhaaran doonaan maxay ku dhaaranayaan law istatacnaa haddaan awoodi lahayn oo cudurdaar aanan hadda cudurdaar baan leenahay aanan lahaan lahayn oo kuwa awoodi kara aan ahaan lahayn la kharajna waanu bixi lahayn macaka adiga la jirkaadaan bixi lahayn nabi maxamed waa ku raaci lahayn weeyaan yuhlikuuna yacni yuhlikuuna anfusahum hadalkaas ayay leeyihiin xaala kownihim yuhlikuuna anfusahum jumlada waa jumla xaaliya wey ayagoo naftooda yuhlikuuna way halaagayaan ayagoo halaagayo anfusahum naftooda halaagayo ayay sidaa odhanayaan oo beentaa dhaarta beenta ay ku dhaaranayaan naftooda ku halaagayo weeyaan wallaahu alle yaclamu wuxuu uu og yahay innahum ayagu lakaadibuuna kuwa been sheegaya inay yihiin buu rabbi ka warqabaa weeyaan marka alcaradu alqariib waxaa la yidhaahdaa yacni annafcu alqariib sahlu lma'khad baa la yidhahdaa yacni shayga nafciga sahlanoo si sahlan loo qaadan karo cabdullahi bin cabaas markuu fasiraayo low kaana hadduu ahaan lahaa shaygaad ugu yeerayso nabi maxamedow